آله وصحبه وسلم قال المصنف رحمه الله وأزر يأزر maamuuskii ayaan ku soo dhex jirnay waxaa ka mid a maamuuska azara gacan buu siiyey ya'ziru gacan buu siinaa waa facala yafcilu waana shuhrad alkasra ah waa hanaa yahni'u waa la mid ayadana waa shuhrad alkasra ah hanaa yahni'u waa meesha uu ka yimid alhani oo ah wixii qofka ku socda ba waxaa la yidhahdaa hani ka daraba yadribu bay la mid yihiin daraba yadribu shuhratulkasra soo kuma jirto waa la mid walamru ficilka amarna waxaa ku keene izir baa ku keene asalkiisana muxuu ahaa izir bihamsatayni athaaniya saakina waluula maksuura faqulibat athaaniyatu yaaan linkisaari maa qablahaa maxaa midda hore ayaa waxay noqotay maksuur waxay la mid tahay iimaan ficilka amar ujeeddadaasuu marka u keenay izir hamsada dambe inaysu rogaya inuu ku tusiyo awgeed waaduba yadubu aduba yadubu waa facala yafculu isagana waa facala yafculu oo shuuratu dama ah aduba facula dheh facala maahane waa facula yafculu qiyaaskiisii buu haddaba ku socdaa ka karuma yakrumu buu la mid yahay hadduu adiib noqdo aduba yadubu fa huwa adiib walamru amarkana waxaa ku keenee u dub asalkiisana wuxuu ahaa u dub bihamsatayni midda horena waa madmuuma midda labaadna waa saakina midii labaad waa ubaa loo rogay sababtoo ah midda hore ayaa waxay tahay madmuuma ficilka amar saasuu keenay wasa'ala yas'alu waa facala yafcalu xarfu xalqibaa wuxuu uga jiraa caynta ka manaca yamnacu buu la mid yahay asna xarfu xalqibaa wuxuu uga jiraa laamta walamru amarkana is'al saasa ku keenee wayajuusu waxaa bannaan saala yasaalu na way bannaan tahay saala yasaalu ficilka marna wuxuu ku imaanaa sal buu ku imaanaa saala yasaalu laba weji baa ku jirtaa in asalkeedii uu ahaa sa'ala kadibna takhfiifulhamsa la geliyey waa weji wejiga labaadna asalkeedii sayila inuu ahaa sida hayiba oo kale taxaraka xarfulcila wamatax maa qablahu faqulib alifa markaase waxay noqotay saala idan markaas mahmuus ma ahane waa muctal weliba waa muctalulcayni bilyaa mudaariceedii marka wuxuu ku imaana haddii muctalulcayni bilyaa ay tahay oo asalkeedii sayila uu ahaa wuxuu ku imaanaa yasyalu sida yahyabu oo kale waa facila yafcalu qiyaaskii buu ku socdaa yahyabu sida loo cilaalinaana waa waadix xarakadaa waxaa ka qaada ya-da haada u naqlinaya kadibna ya-da waxaa u rogay alif markaase waxay noqonee yahaabu tanna waa sidii oo kale yasyalu ya-da waxaa ka qaadee fatxada waxaa u naqlinaya caynta kadibna alifa u rogay markaase waxay ku noqonee yasaalu haddii yasaalu jaazim la geliyo aliftu waa dhacay iltiqaaw saakiniin darteed soo ma aha lam yasaal bay noqonee kadibna lam yasal bay noqonee ficilka marna wuxuu ku yimaadaa xarfulmudaaracaha asagoo majzuum ah iyo lamta in la isla jaro waxaa kuu soo haraa markaas sal ficilka marna saasuu ku yimid waa haddii laga dhigo muctalu cayni bilyaa waxaa kaloo suuragal ahaan dhahnay inuu asalkeedii sa'ala uu ahaa kadibna takhfiifulhamsa lagu sameeyey hamsadaa xarakada laga qaadaa kadibna alifay isuroga markaase waxay noqonee saala sida ra'sunba raasun looga dhigo mudaariceedana wuxuu ku imaanayaa yas'alu kadibna takhfiifu lhamsa lagu sameynaa fatxada laga qaada hamsada waxaana loo naqlinaa siinta muxuu noqonaa markaas alif uro ka bacdi yasaalu kadibna lam yasal sal saala yasaalu sal wa aaba wuu soo laabtay ya-uubu waa soo laabanaa aaba ya-uubu waa muctalu lcayni bilwaaw qaama yaquumu buu la mid yahay haddana waa mahmuus alfaa wasaayasuu'u asna waa muctalu lcayni bilwaaw kasaana yasuunu bay la mid yihiin wa jaa'a wuu yimid yajii'u wuu imaana waa muctalu lcayni bilyaa oo mahmuus allaam ah kakaala yakiilu wuu la mid yahay fa huwa asagu saa'in saas ku imaana saa'in muxuu la mid yahay haddaba iclaalu qaadin baa gelay soo ma aha asalkiisi wuxuu ahaa saa'iwun saasuu aha markiisi hore saawi-un dheh ilaa waa muctalulcayni bilwaaw hamsadana waa laamulkelimaha saawi-un marka hore saasuu noqonaa qaawilun buu la mid yahay see la yeelaa waawda waa in loo rogo hamso sida qaawilba waawdeeda hamso loogu rogi jiro oo qaa'il loo dhihi jiro tanna maxaa leedahay saa i-un suusa noqon maydo laba hamso baa kulmaaya kadibna dood baa marka ka imaatay see la yeelaa wuxuu yidhaahday shaykhu nuxaati siibaweyhi kelimadan asalkeedii saawi-un bay ahayd qaawilun bay la mid tahay waawda wuxuu yidhaahday waa in hamso loo rogo sida qaawilun waawdeedaba hamso loogu rogaa kadibna laba hamso ayaa kulmaa laba hamso haddii ay kulmaan midda horena maksuuro ay tahay midda dambe tan hore xarako u munaasiba waa in loo bedelo oo la yidhaahdo saa-iyun middii dambea waxaa loo rogaa maxay ya kadibna iclaalu qaadnin baa gelaa waxay noqonaya saa'in calaa wasni faacin laamulkelimihii baa go-an alkhaliil ibnu axmed wuxuu yidhaahday maya kelimadan asalkeedii saawi-un sooma ahayn oo waawdu ay horeydo hamsadana ay dambeydo wuxuu yidhahday qalbi baa lagu samaynaa oo hamsadaa lasoo hormarinaa waawdana dib baa la dhigaa kadib waxay kuu noqonaya saa'iwun calaa wasni faa licun markay sidaa noqoto waawdii daraf bay martay wa qablahaa kasra waa in ya loo rogo maxay noqonaya kadib saa-iyun kadibna iclaalu qaadin geli saa-in calaa wasni faalin labadaa madab baa marku jira fa huwa isagu saain wa jaa-in jaa-ina waa la mid asna labada madab baa ku jira wa asaa wuu daaweeyey asaa wuu daaweeye waa mahmuus alfaa asaa wuu daaweeyey ya-suu wuu daaweynaa mahmuusulfaana waa yahay muctalulaami bilwaawna waa yahay ka dacaa yadcuu buu la mid yahay wa ataa yatii ataa yatii muctalulaami bilyaana waa yahay mahmuusalfaana waa yahay karamaa yarmi buu la mid yahay haddaba walamru amarkana iiti buu ku imaanaa ataa ficilkiisa amar wuxuu ku imaanaa iiti oo markiisii hore uu ahaa iti hamsadii labaada waxaa loo rogayaa markaasu wuxuu noqday iiti wa minhum carabta waxaa ka mid a man yaquulu qof dhahaya ti tashbiihan lahu asagoo ku shabahaa i'tidii bikhud buu ku shabahaa sida khud aan hamse loogu soo jiidan ee faa-ul kelimaheeda loo jaroo kale bukana sidii uu ka dhigaa khud wasankeedu muxuu ahaa cul sooma ahayn kana wuxuu leeyahay ataa yatii soo saas ma ahayn ataa yatii meeshii uu hamse u soo jiidan lahaa hamsatu wasli ile waa maskuunu thaani hamsatu wasli meeshii uu usoo jiidan lahaa buu faa-ul kelimihii oo hamsada ahayd buu jarayaa marka uu jaro ta'da keliyaha kuu soo haray oo laamtii xaggee aaday laamtu xarfu cilay ahayd ficila marna haddii uu laamta xarfu cillo uu yahay hadda wuxuuba ku binaysan yahay xadfu xarfi lcilla idan laamtii waxaa la tegay ficilka amar faa-ulkelimihiina waxaa loo jaray takhfiifan sida khudba faa-ulkelimada takhfiif loogu jaray marka waxaa kuu soo haray ta'da keliya oo ah caynulkelimihi marka ti calaa wasnihee ci buu la mid yahay haddaba wa minhum waxaa ka mida man yaquulu ti tashbiihan lahu asagoo ku shabahaya itidiibuu wuxuu ku shabahaa tidiibuu wuxuu ku shabahaa bikhud buu ku shabahaa laakiin khud ayadu ti waxay kaga duwan tahay ficilkeeda amar wuxuu ku binaysan yahay sukuun ilaa muctalulaam ma aha laakiin kan waa muctalulaam laamtiisiina waa tagtay fadiisiina waa tagtay amaa khud asaga waxaa ka maqan keliya fadiisii ninkii shaacirkaa waa ti uu yidhi ti aala zaydin fanduhum lii jamaacatan wasal aala zaydin ayu shayin yadiiruhaa ti aala zaydin fanduhum lii jamaacatan reer zayd u tag buu yidhaahday naadiya iyu keen buu yidhi dhammaantood wasal aala zaydin waxaa weydiida ayu shayin yadiiruhaa maxaa dhibku ah wawa-a ay wacada wawa ya-i waa mahmuus alcayn laamulkelimihiina waaya waa ya-i wuxuu la mid yahay kawaqa yaqi buu la mid yahay waa awaa wuu dumay yawi ayan shawaa yashwi shayan buu la mid yahay meeshaa marka wuxuu ka guda galay haddii uu noqdo isagoo mahmuusa hadduu noqdo maxay lafiif laakiin waa lafiif mafruuqa miya mase waa lafiif maqruun ah waa mafruuq ilan amsada udhaxayda waayay ka waqaayaqi waqaayaqii buu la mid yahay waqaa soo ma ahayn mafruuq isagoo haddana maqruun ahna waa kanaa awaa ya-wi ayan ayan asalkeedu wuxuu ahaa owyan sida showyan إda اجtamcat اlwaaw wاlyaa wasabaqa axaduhumaa bisukuuni qulibat اlwaaw yaan udqimat اlyaa fi اlyaa kadibna waxay noqotay ayan kashawaa yashwi shayan walamru ficilka marna wuxuu ku imaanaa iwi saasuu ku imaanaa asalkiisana muxuu ahaa iwi hamdadii labaad baa waxaa loo rogay markaas ya iwi wanaa wuu fogaadayan a wuu fogaanaa na'aayan a taasna waa maqruun waxaan ula jeedaa waa mahmuus alcayn laakiin muctalulaam bilya ah naa wuu fogaadayan a laakiin waa afcalo yafcalu ku imaanaa xarfu xalqi baana wuxuu uga jiraa caynta ka racaa yarcaa racaba sida xarfu xalqi uu caynta uga jiro wakadaa waxaa la miday qiyaasu raa waa la mid ayadana ra'a yar'a waxay la mid tahay naa yan'a iyo raca yarca bay la mid tahay laakina alcaraba se ahti carabta qad ijtamacat waxay isku waafaqday calaa xadfi lhamzati hamzada in la jaro min mudaaricihi mudaarica in laga jaro oo la yidhaahdo yaraa taraa naraa araa la yidhaahdo faqaaluu waxay yidhaahdeen yaraa asalkeedana wuxuu ahaa yar'a sida yarcaa oo kale takfiifulhamza baa lagu sameeyey laakiin waa mudaarica ee ficilka mar hamsadiis waa inay joogto oo la yidhaahdo ra'aa waxaana shaada ficilka maadiga ah in hamsadiisa la jaro sida ninkii shaacirka uu yidhaahday saaxi hal rayta aw samicta biraacin radda fi darci maa xawaahu alxilaabu saynu hamalayna qaybta dambe wuxuu yidhaahday saaxi hal reyta meeshii ra'ayta uu ka dhilaabo wuxuu yidhi hal reyta waa shaad qiyaaskuna wuxaa inuu yidhahdo hal ra'ayta haddaba meesha hamsada laga jara hamsadaasoo caynulkelimaha ah waa mudaarica iyo wixii ka farcama laakin alcarab qad ijtamacat calaa xadfi lhamsati min mudaaricihi faqaaluu waxay yidhaahdeen yara asalkeedana wuxuu ahaa baan yidhi yar-a kadibna hamsadii baa waxaa laga qaaday fatxadii waxaana loo naqliyey ra'da kadibna waa la yska tuuray markaas waxay noqotay yaraa calaa wasnihaa yafalu cayntii waa go-an tahay yaraa wuu arkaa yarayaani labadu waa arkayaan yarawna ayagu way arkayaan yarayaani wasankeedu marka muxuu noqonaa wasankeedu muxuu noqonaa yafalaani faaul kelimihiina waa joogtaa laamtiina waa joogtaa yarawna calaa wasnihaye yafawna laamtiina xataa ma joogto hadda iclaalkeedana dabcan waa la fahmaa taraa gabadhu way arkee tarayaani labada gabdhood way arkaayaan yarayna gabdhuhu way arkaayaan taraa adigu waa u jeedaa idan yarayna calaa wasnihe calaa wasni yafalna cayntii bisa ka maqan oo ah hamsadii la jaraaye taraa adiga waa u jeedaa tarayaani labadiina waa u jeedaan tarawna adinku waa u jeedaan usuushii waxaa ka jooga ra'da oo ah faaulkelimihii bis tarawna adinku waa u jeedaan tarayna gabaryaay adiga waa u jeedaa tarayaani tarayna calaa wasni aye ya laamulkelimihii ma joogtaa mase waa maqan tahay aye wasankeeda tafalna ee laamulkelimihi waa maqan tahay sooma dhihin tafayna tarayna gabaryahay waa u jeedaa tarayaani labadiinu waa u jeedaan tarayna baa waxay tahay middaan dambaa waxay tahay tafalna marka labadooda way kala duwan yihin haddaba tarayna oo mufradada mukhaaabadaa wasankeedu waa tafayna fadii keliya ka joogta amaa taraynadan dambe wasankeedu waa tafalna fadiina waa joogta laamtiina waa joogtaa araa aniga waa ujeedaan araa aniga waa ujeedna watafaqa waxaa iswaafaqay fii khitaabi اlmu'anasi lafdu اlwaaxidati waاljamci mufrado mukhaatabo ah iyo jamcu niswa oo mukhaaab ah waa isku mid kana waa tarayna kana waa tarayna laakina wasna alwaaxidati wuxuu yahay tafayna halka gabar markaa la hadle tarayna wasankeed waa tafayna laamulkelimeed waa maqanta ya-dan meesha joogtay waa ya-dii hee yaa lmuanasa almukhaataba waa faacilkii waljamci wa wasnu ljamcina wuxuu yahay tafalna ya-da joogta tarayna markii jamaca uu yahay waa hee laamulkelimihii faidaa amarta minhu ficilka amar haddaba waxaa leedahay faidaa amarta minhu ra'aa haddii aad amar ka binaynaya qulta waxaa leedahay cala alasli cala alasli muxuu la jeedaa ayadoo cayntiisa aan la jarin ir-a saasaa dheh ileen yar-a soo ma ahayn yar-a lam yar-a ir-a saasuu ku imaanaa karca oo kale wacala lxadfi xadafkana muxuu la jeedaa haddii cayntiisa marka la jaro kadib ficil amaraa ka binayne waxaa leedahay ra aa leedahay ileen wuxuu ahaa yaraa markii cayntiisa la jaro kabacdi sooma ahayn lam yara lam yara markuu kuu noqdo xarfulmudaaricihiiyo lam isla jar maxaa kuu soo haray fa calaa wasni hee calaa wasni fa fadii keli faulkelimihi bisa haysataa wayalzamu laha waabaa laasim noqonaya fi lwaqfi haddaa ku istaage maxaa leedahay naxw waxaa leedahay rah baa leedahay rah arag waa iniyo hawsagtina la imaato haddii waqfi ay tahay haddii laakiin aysan ahayn oo wasli ay tahay ra'da keliya isticmaale ra yaa zaydu saasaa leedahay amaa cinda alwaqfi rah waa inaad dhahdo calaa wasni fah rayaa labadiinaana arka calaa wasni haye rayaa calaa wasni falaa laamulkelimihii waa kuu joogtaa row niman yahow arka calaa wasni haye fow fawlkelimihii bisa haysataa rey gabarh yahay arag calaa wasni fey fadii bisa haysataa rayaa labadiinan gabdhood oo arka calaa wasni calaa wasni falaa waa haysataa reyna gabdho yahow arka calaa wasni aye falna ayadana waa haysataa laamulkelimi waa haysataa wallahu aclam halkaas ka joogo